waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamka o dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha juunna waa sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo koo iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koo iyo tobankii iyo barkii habeenimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
marka kanadkana khudba taariikhdii u sheegay lixdii afartii markay xorriyadda waddankaasi dhowr bilood uqaatay kadib wuxuuna afrika u baaqay oo weliba uu ka codsaday inay gurmad u soo diraan oo laga soo gaaro dadkiisuna ay gaajo u dhimanayaan dowladdii soomaaliya markaas waxay u dirtay zaambiya mucaawino gaar ahaan dad khibrad leh oo ka caawiya sidii waddankaas waddooyinna loogu dhisi lahaa dadkoodana maaragtay technicalka waxyaalaha farsamadaah wax laga tallaa soomaaliya marka shirkadaha waxay ka deganaayeen markaa daarsanaan kaasi waxa uu ahaa siciid muuse daahir oo ka warramaya xiriirka uu kenneth counda uu la lahaa qaaradda afrika gaar ahaana soomaalida waraysi ayaanu idinkaaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida siddeed iyo tobanka bisha juun oo loo yaqaano junatiin ayaa loo aqoonsaday maalin dalkan fasax ka ah oo lagu weyneynayo markii lasoo afjaray addoonsigii ka jira maraykanka dhalinyaro soomaali ah oo abaalmarin lagu guddoonsiiyey sweden ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka iyo sahre cabdi axmed
beesha caalamka ayaa u dirtay fariin culus jimcihii shalay milatariga dalka mayamaar ayagoo ku dhaleeceeyey inay la dagaalamayaan dadka shacabka ee dibadbaxyada ka dhigaya dalkaasi ee kasoo horjeeda ayaga xukunkooda qaraar lagu ansixiyey golaha amniga ee qaramada midoobay oo cod u qaadeen boqol toban iyo sagaal dal hal dalna uu diday oo ah dalka belaruus ayaa waxaa ka aamusay soddon iyo lix ka mid ah xubnaha golaha wadamada xubnaha ka ah golahaasi ayaa waxay ku baaqeen in la joojiyo rabshadaha islamarkaasina la qiimeeyo rabitaanka dadka shacabka sida ku cad doorashada novembar waxayna ku baaqeen in dib loogu laabto dariiqii dimuqraadiyadda iyo sii deynta maxaabiista sadeed iyo dhammaan kuwa xaaladaha degdega ah lagu soo rogay wixii ka dambeeyey bishii febraayo koodeedii markii xukunka ay la wareegeen maamulka milatariga uu gacanta ku hayo iyadoo sharciyada awoodeed lagu dul saarayo in hab caalami ah iyada oo sharciyada awoodeed ee golaha amniga qaramada midoobay lagu joojinayo hub ka yimaada beesha caalamka oo gala dalkaasi ayaa golaha amniga ee qaramada midoobey waxaa sidoo kaleeto ay bayaankooda shalayto ku baaqeen in dhammaan dalalka dunida ay ka hortagaan in hub uu ku qulqulo dalka mayamaar islamarkaasina ay qayb ka noqoto xasradaha halkaasi ka taagan deeqaha lacageed ee la siiyo taalibaanta afghanistan ayaa kusoo kordhaysa gobolada xuduudda bakistan dalkaasi uu la wadaago iyadoo kooxdan xagjirka ahna ay xoojinayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada afghanistan ka hor inta maraykanka uusa kasoo bixin dalkaasi sida v o eda eelawareedyo ku dhowdhow iyo goobjoogayaal ku sugan dhulka dalkaasi ay u sheegeen waxaa la sheegay in lacag ururinta taalibaan ay ka socoto qeybo kala gedisan oo bakistana mid kamida dadka degan deegaanka la yiraahdo duki oo kamid caasimada gobolka balojistan oo kilomitr xagga bari ka xigta gobolka quata ayaa waxa uu sheegay v o eda in taalibaanta afghanistan ay la nool yihiin kooxaha dhuxusha ka qoto ama ka shito dhulkaasi buuroleyda ah waxa uuna sheegay in magaalooyinka suuqyada ay usoo degaan ayaga oo ka qaata dadka shan kun ilaa iyo toban kun oo lacagta bakistan ah oo u dhiganta ilaa iyo konton ilaa iyo toddobaatan doolarka maraykanka ah
mahadsanid sahre cabdi axmed oo warka caalamka nala socodsiinaysay
madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka zambia kenneth kwanda oo ka mid ahaa hogaamiyayaashii soo maray qaaradda afrika xilligii gumaystila dirarkii ayaa ku geeriyooday da-da sagaashan iyo toddoba sano jirka kenneth kwanda oo loo yaqaano aabbaha zambia ayaa dalkaasi xukumayay sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii markii xorriyadda dalkaasi ingiriiska uu ka qaatay ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dowladda zambia ayaa sheegtay in kenneth uu galabnimadii khamiistii ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada lusaka ee caasimada dalkaasi kenneth ayaa la sheegay in uu xiriir aad u wanaagsan uu la lahaa soomaaliya islamarkaasina uu booqday haddaba siciid muuse daahir oo ku noolaa dalkaasi zambiya lana kulmay kenneth kwanda ah balse hadda degan magaalada toronto ee dalka canada ayaa u warramay wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ugu horreyntiina siciid waxa uu ka jawaabay su-aal ahayd sida qaaradda afrika ay u aragto geerida kenneth
xuseen waad mahadsan tahay mar kale qaaradda afrika waxay weyday mid ka mid a hogaamiyaashii soo maray xilligii ay qaaraddu halganka ugu jirtay inay ka xorooda gumaystayaashii reer yurub kenneth counde wuxuu ahaa ama uu la mid ahaa sida hogaamiyaashii hore afrika sida jamaal cabdinaasir iyo nelson mandela iyo kwama nakruma iyo julia nayareera dadka reer zambiyana runtii counde waxay u yaqaanaan father of the nation ama aabihii qaranka qofka reer zambiya ee maanta toddobaatan jirka ah wuxuu garaadsaday counde oo zambiya xukumaya marka waxay ku indhaqaadeen ay ku garaadsadeen counde oo zambia xukumaya wuxuu runtii wax weyn kusoo kordhiyey waddankan zambia oo markaas ka xorooriyay gumaystay ingiriiska kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii waddankaas oo marka go'doona sideed dal oo afrika ku yaalla xuduud la leh bad aan lahayn ayuu hogaamiyey runtiina waxa weeye wuxuu salka u dhigay sidii uu horumar u gaarsiin lahaa zambia gaar ahaan inuu uga faa'iideeyo sidii loo soo saari lahaa macdanta waddankaasi qani qaniga uu ku yahay waxaan ognahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan kobarka dunidu waxay ku jirtaa zambia iyo zaire oo labadaba xuduud marka runtii reer zambia waxay uga dhigan tahay iyo qaaradda afrikaba hogaamiye weyn oo runtii miisaan leh oo ay qaaraddu weyday si gaarna waxa weeye waxay u taaban doontaa waddamada koonfurta qaaradda afrika
waa tahay saciid waxaa la sheegaa in kenneth counde uu xiriir wanaagsan la lahaa ee soomaaliya bal taa wax nooga taabo
xiriir fog oo weyn oo qoto dheer oo afrikaanka kale marka la fiiriyo soomaaliya si gaar ah ayuu xiriir la lahaa xiriirkaasoo kasoo bilaabmaya markii waddankaasi uu xorriyadda ka qaatay gumaystihii ingiriiska kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii bishii octoobar waxaan ognahay markaas soomaaliya waxaa ka jirtay dowlad dimuqraadiya markii zambia ay xorriyaddeeda qaadatay waxaa cunaqabatayn saaray governarkii haystay markaas waddankii la odhan jiray rhodesia waddanka hadda maanta la yihahdo zimbabwe awalna hal dal bay isku ahaayeen waa la kala jara marka markii zambia ay xorriyaddeeda qaadatay rhodesia ninkii haysta la odhan jiray yan smith soomaalidu heeso badan bay kaga hadashay ninkaasoo ku jira sugaanteeda ku jira iyo gabayadeeda yan smith baa marka wuxuu saaray cunaqabatayn gaar ahaan railwayga oo ah xadiidka tareene haraare iyo rusaaka isku xira in aan zambia waxna ula geli karin waxna aysan kasoo bixi karin marka kenneth counde khudba taariikhdu jeediyey lixdan iyo afartii markii xorriyadda waddankaasi dhowr bilood u qaatay kadib wuxuuna afrika u baaqay weliba uu ka codsaday inay gurmad u soo diraan oo laga soo gaaro dadkiisuna ay gaajo u dhimanayaan dowladdii soomaaliya markaas waxay u dirtay zambia mucaawino gaar ahaan dad khibrad leh oo ka caawiya sidii waddankaas waddooyinna loogu dhisi lahaa dadkoodana maaragtay technicalka waxyaalaha farsamada ah wax laga tallaa soomaaliya marka shirkadaha waxay ka deganaayeen markaa daarusalaam zambia markaas dekeda ugu dhow wax uga soo geli karaan waxay daarusalaam halkaasay marka ka tageen oo kabaniyo badan oo soomaaliya gurmad u fidiyo dowladdii soomaaliyana si weyn bay u garajistaan marka xiriir gaara wuuna ka sheekayn jiray dadkiisana mar walba waxa weeye wuu uga sheekayn jiray saciid waxay iga warantaa bal zambia soomaali badana ku nool oo ilaa hadda dadka zambia waxaa la sheegaa soomaalidu inay aada u jecel yihiin laftaada halkaasaad ku noolaan jirtay waxaad la kulantay kenneth counde madaxweynihii hore ee zambia bal qof noocee buu ahaa iyo soomaalida zambia lafteedu ee ku sugan sidee buu u arkayay runtii wuxuu isu arkayay horta hogaamiye weyn oo afrika ah oo ka haray raggii hore soomaalida si gaarana saaxiib buu lahayo marka uu kuu garto qof soomaaliya inaad tahay runtii si gaara ayay dareen u gelinaysay labadii kun iyo labayo tobankii baan anigu mar la kulmay wuxuuna runtii nooga sheekeeyey dhowr qiso oo markaas soomaaliya ka qabsaday arrintaas xilligaa gurmadka dhowr iyo toddobaatankii dowladdii gacanka markii waddanka haysatay maruu soomaaliya tagay oo booqday aad buu runtii soomaalida si gaara iyo laxo gaara u tusi jiray ugu dambeyntii dadka reer zambia ee kenneth counde waxay u yaqaanaan aabbaha zambia maxay tahay waxyaabahaas leedahay way ka barteen oo way ku degnaan doonaan kadib dhimashadiisa adoo iisoo koobaya runtii waxyaalo badan baa lagu xasuusan karaa wanaagii xumaanba runtii labada dhanba waa la odhan karaa waxyaalaha fiicana lagu xusuusan karo infrastructureka waddanka ayuu runtii wax weyn ka qabtay gaar ahaan inuu si weyn u qaabeeyey warshadaha iyo wax soo saarka waddanka zambia kaasi waxa uu ahaa siciid muuse daahir oo ku noolaaday dalka zambiya muddo laakiinse wakhtigan degan dalka canada waxa uu ka warramayay taariikhda iyo qofka uu ahaa madaxweynihii dalkaasi muddada dheer soo xukumaya ee geeriyooday kenneth kuwanda toddobaadkan wuxuu u warramayay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji oo canada kula kulmay
madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa khamiistii saxiixay sharci ka dhigaya maalin ciid ah sideed iyo tobanka juun oo loogu magac daray junatiin si loogu maamuuso maalinta lasoo afjaray adoonsigii maraykanka wareegtadan ayaa madaxweyne jo biden markii uu saxiixayay waxaa goobjoog u ahaa qaar ka mida xubnaha labada aqal waxaana tani ay tahay taariikh qormaysa oo wax ku ool u ah in lagu xasuusto taariikhda dadka madowga ah ee usoo halgamay in xor ay noqdaan dadka african americanka ah sida dadyowga kale ee caddaanka ah sahre cabdi axmed ayaa la xiriirtay aqoon-yahano ku sugan gudaha dalkan maraykanka waxayna weydiisay waxa ay ka dhigan tahay maalintan warbixintan ayay nooga diyaarisay maalinkan loo yaqaano june tenth ee maraykanka loo asteeyey in lagu xusuusto maalintii lasoo afjaray adoonsiga dadka madowga ah ee african americanka ee dalka maraykanka ayaa waxaa si rasmiya uga dhigan tahay inay noqotay maalin feesta ah oo heer federaal ah oo gobolada guud ahaan dalka maraykanka la fasaxayo shaqaalaha waxayna maanta oo jimco ah gobolada qaarkood fasaxeen shaqaalahooda dowladda si loo maamuuso maalintan qaar ka mida gobolada dalka maraykanka ayaa horey dhaqdhaqaaq aanan badnayn oo lagu aqoonsanayo maalintan iyo ahmiyadda ay leedahay u meelmariyey faarax uu maxamuud maxamed waa qoraad degan gobolka virginia ee dalka maraykanka waxa uu ka sheekeynayaa goorta ay bilaabatay maalintan iyo sidoo kaleeto taariikh ahaan waxa ay ka dhigan tahay horta maalinta loo yaqaano juneteenth ee maraykanka dadka madoobay gaar ahaan xusaan taariikhdeedu waxay ku timi waxay ahayd juun sagaal iyo tobankeeda kun iyo sideed boqol shan iyo lixdankii taasoo ahayd markii ciidamada koonfurta jabaan generaalkii ugu dambeeyey robert en lee ku jabay magaalo virginia ku taalo layaada abapatex ayaa magaalada waxaa gaadhay la yidhaahdo galveston oo texas ku taala nin ciidamo isagu watay waqooyiga gordon granger la odhan jiray markuu halkaa gaadhay ciidamo dadkii madooga ahaa ee galveston deganaa lamay socon ila waqtigaa communication iyo xidhiir ma jirin in la mamnuucay oo la jebiyey ciidamadii koonfurta ee addoonsiga aaminsanaa marka may ogeyn in maaragtay dadkii ay xoroobeen dadkii walaalahooda madowga ahaayee ama waqooyiga ama xagga dhinacyada kale maraykanka ku deganaa inay xoroobeen markaasay noqotay dadkii ugu dambeeyey ee laga xoreeyey addoonsiga in markaa la xuso xuska iyagaa bilaabay dadka afrikan amerikaanka ee wakhti badan usoo halgamay inay xoroobaan maxay haddaba uga dhigan tahay munaasabadan heer faysar maxamed xaaji mukhtaar waxa uu baraka yahay jaamacadda safana ee gobolka georgia waxa uuna ku tilmaamay aqoonsiga junistin maalin ahmiyad u leh dhammaan qowmiyadaha maraykanka iyadoo aanan loo eegin keliya dadka madowga ah ee soo dhibtooday waa runtii guul oo aad iyo aad farxaddeeda leh juntiith in loo aqoonsaday inay noqotay maaragtay diib oo waddani ah maraykanka ciido badan male waa kow iyo toban ciidood keliya uu leeyahay tanaa u noqon doonta tii laba iyo tobanaad marka oo waddani ah oo dadku ay wada fasax yihiin oo ay dabaaldegayaan siday ugu dabaaldegaan ciidda madax banaanidood iyo gobonnimadooda july forth aan nagaba fogeyn maraykanka madow keliya ma aha inkastoo madowga u tahay maalintii madowga la xoreeyey ya madowga yani juntiis waa sagaal iyo tobanka juun bay ku hagaagsan tahay gobolada qaarkood gobolada koonfureed tiinsiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa saddex iyo tobanka waa lasoo ilaa nineteenthmont ayaa ayay u dabaaldegi jireen laakiin yani runtii ku dhawaaqidda bayaankan maaragtay baaqan oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay january kowdeedii kun sideed boqol saddex iyo lixdankiiba u dhacay maalinkan ayaa ahayd maalin magaceeda iyo taariikhdeeda uu soo jiray wakhti aada u dheer kudhawaaqista bayaankan maanta la ansixiyey ee june tenth waxa uu soo baxay muddo laga joogo afar iyo labaatan bilood markii lagu dhawaaqay taasi oo keentay in juun sagaal iyo tobankeedii lagu dhawaaqo sida uu ku macneeyey professor maxamed xaaji mukhtaar mar kale oo taariikhda keenaya sagaal iyo tobankaani waxaa lagu xusuustaa waayo gobolada koofureed waxaa ugu sii koofuraysan texas iyo maaragtay texas baa qolooyinkii joogay laba sano iyo bar kadib ayay maqleenba inay xor yihiin dadkii madoobaa oo koofureydan ah reer koofureydan ahaa yani maba ay ogeenba yani maba ay maqal baaqi oo xorriyadda oo dhacay january koodeedii saddex iyo lixdankii kun iyo sideed boqol waxa unbay maqleen january maxaa idhahdaa june sagaal iyo tobankeedii kun iyo sideed boqol shan iyo lixdan laba sano iyo bar kadib ayay maqleen marka intaana way dabaaldegaayeen nasiib daro laakiin looma ogoleen waa intaa waa dhacdaadinayey maanta marka waxay tahay runtii farxad yaab leh farxad weyn oo ay ku farxaan dadkii madoobaa iyo xataa maraykanka kale oo aan madow ahayn warbaahinta maraykanka iyo dadka aqoon-yahanada ayaa ku tilmaamay in maalmaha fasaxa ee heerka qaran ee maraykanka oo loo aqoonsaday june tinth inay ka mid noqoto ay ka turjumayso in lagu xusuusto xanuunkii iyo halgankii ay soo mareen dadka african americanka ee ayagu xorriyadoodii muddo soo doonay sidoo kaleetana waxa ay ku soo beegmaysaa xilli gudaha dalka maraykanka waayadii ugu dambeysay ay si weyn uga socotay dhaqdhaqaaqa la magac baxay black lavis marer oo ka dhigan in ay muhiim tahay nolosha dadka madowga ah kadib markii dhalinyaro meelo kala gedisanaya gudaha dalkan maraykanka goboladiisa ay booliisku isku dhaceen qaarkoodna ay gacanta booliiska ku dhinteen si kastoy ahaataba maanta ayaa waxay uga dhigan tahay dadyooga kala gedisan ee dalkan maraykanka gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay iyo sidoo kale qowmiyadaha kala gedisan ee maraykanka maalin ku asteysan mid ka mid a fasaxyada heerka qaran ee dadku ay kaga nasanayaan shaqooyinka guryahooda mahadsanid sahre cabdi axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay
akademiyadda rowl wallenberg oo ku taala dalka sweden kana shaqaysa xuquuqda aadanaha iyo sinaanta sidoo kaletana wax ka qabata howlaha la xiriira hogaaminta tolmoon waxbarashada dhiirigelinta dhalinyarada iyo hal abuurka ayaa sanadkan saddex iyo toban dhalinyaro ku nool yurub waxay u garteen in la siiyo abaalmarin iyo aqoonsi shaqada ay ka dhex qabtaan bulshada dhalinyaradaasi waxaa ka mida maxamed shaceyb axmed maxamed amiin oo ah wiil soomaali swedish ah oo deganaa magaalada sinsha oo dhinaca bari ka kulaasha magaalada stockholm ee dalkaasi sweden wariyaha v o eda cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa maxamed amiin ka wareystay ururkan iyo abaalmarinta loo gartay in la guddoonsiiyo wuxuuna ku bilaabayaa sharaxaadda ururka abaalmarinta bixinaya
akademiyadani waa akademiyad walaalo loogu magacdaray diblomaasi swedish ahaa oo caawin jiray dadkii dhibaatooyinku kala kulmay dagaalkii labaad ee adduunka shaqooyinkii wanaagsanaa oo ninkaasi qaban jiray iyada oo ay dad badan dhiirigelisay ayaa labadii kun iyo kowdii la aasaasay macad ama akademiyad loogu magacdaray diblomaasigaas oo la yidhaahdo raul valambery labadii kun iyo kowdii markii la aasaasay akademiyaddu waxaay bilowday in ay barto dhalinyarada waxbarasho kala duwan sida hogaaminta halabuurka iyo adeeba xukmaayo xuquuqda aadanaha barashadeeda waa tahay saddex iyo toban dhalinyaro ah ayaa sanadkan lasoo xulay in abaalmarin la siiyo dhalintaasi ma afrikaanba mise waxay ka yimaadeen jaaliyadaha degan dalka sweden horta waa markii ugu horreysay saddex iyo tobanka dhalinyarada waxay ka kala yimaadeen wadamada yurub sida sweden shan ka mid sweden bay ka yimaadeen sideedda kale waxay ka yimaadeen wadamo kala duwanoo yuruba sida faransiiska spain poland wadamadaasay ka yimaadeen marka ma aha akademiyad ma garanaysaa society gaar ah maamusta ma kala soo dhex baxda waa akademiyad xulata iyaga oo haysta khayraad kooban amaba hadee xukmaayo dhaqaale kooban sameeyey isbedel bulsheed wax bulshada wanaag kusoo kordhiyey oo ma garanaysaa halabuur bulshada isbedel togan u horseedaya sameeyey ayaa adeeba xukmaayo ay maamustaa marka dhalinyaradani waxay ahaayeen kuwa sameeyey isbedele magaranaysaa bulshada ka dhex muuqday iyagoo waxay haystaan resourceka ay haystaan oo aad iyo aad koobaya waa tahay marka adiga maxamed ahaan waxaa lagu soo xulay waynu usoo noqon doonaa laakiin dhalinyaradan kale maxaa lagu soo xulay qaab nooceeya ayaana dhalinta loo soo xulaa waxay martaa horta qofku waa lasoo magacaabaa tusaalahaan oo kale dad wanaagaaga iyo shaqadaad hayso la socda ayaa dee buxugmaya marka ay furmato in qof la magacaabo soo magacaabaya wixii aad hadee buxugmaayo qabatay gudbinaya guddida akademiyadda way eegayaan way kala reebayaan waxay soo saarayaan tiro xul ah oo adminis ah inti dadkii laga maarimi waayey ee lasoo magacaabay kuwaasaa markaa lasii kala saaraya ay guulaystayaal gudida ee sare ee juuriga ay u fadhiisanaysaa oo ay eegeysaa kadibna adeebu xukmaayo ay magaranaysaa connection la samaynaysaa markhaatiyo u raadinaysaa waxaan ay qofka qabtay inuu jiro wax yahay bulshadii wixii uu ka bedelayey kadibna marka waxaa xaqiijiso ayaa last stageka finalka go-aanka ugu dambeeya kamadamaystaa lagu dhawaaqayaa oo guulaystayaashii la naadinaya waa tahay ka maxamed amiin ahaan adiga maxaa markaa lagugu soo xulay anigu waxaa lagu soo xuloon shaqadan ma garanaysaa bulshada u hayo halkan aan joogay sweden iyo dalkiiba tusaalahaan o kale barnaamijyada deegaanka dhiigbixinta dalkii aan magaranaysaa isku xudhkiisa iyo dhiirigelintiisa iyo abaalkeedaba ka hayo iyo halkan oo aan aad iyo aad uga shaqeeyo mentorshipka ama latalinta dhalinyarada iyo magaranaysaa tusida wadada toolmoon iyo adeeba xukmaayo ku dhiirigelinta dhalinyarada caafimaadka maskaxdooda iyo muhiimadda ay leedahay la dagaalanka mukhaadaraadka iyo dembiyada si aanay dhalinyarada ugu dhicin iyo magaranaysaa program aan anigu sameeyey oo la idhaahdo hope for your development ayaa lagu soo xulay maxamedow marka dareenkaagu waa sidee in abaalmarinta lagu soo xulay oo lagu siinayo wallaahi horta aad iyo aad iyo aad buu dareenkay ugu faraxsan yahay oo aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay oo aan waxaan aaminsanahay wixii aan hayey inaan ahayn wax khalad ah ee u ahaa wax wanaagsan oo ay tahay inaan kasii labajibaaro oo kasii badiyo aad iyo aad baanay u fiican tahay markay ku qiimeeyaan dad aan aqoon ku lahayn dad aan magaranaysaa garanayn hadeebu xukmaayo strugalkii marxaladihii iyo aad soo martay wax weyn bay ku samaynaysaa aniga iyo magaranaysaa intii dhiiri gelinaysay iyo intii asxaabta ilahayd iyo intii ila shaqaynaysiiba waxay u tahay wax weyn oo farxad ah oo aan iyaga iyo in kalaba u rajeynayo in meeshan iyo meel kasi saraysaba la gaari karayo dhegaystayaal markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud masacde
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee koobka qaramada yurub ayaa shalay galabkii habeenkii xalay ahaa kulamo ka tirsan layskaga hor yimid gruupka d ayaa waxaa fooda isku daray qaramada kroweshiya iyo jamhuuriyadda jek republic waxaana hal iyo hal ay ku soo gabagabowday ciyaartaasi oo xiise gaara lahayd laakiin xulka qaranka ee ingiriiska iyo scotland oo ah laba gobol oo ka wada tirsan boqortooyada britain ayaa waxa ay sagaashankii daqiiqo ciyaartii dhex martay kusoo gabagabowday eberyeber labadan qaran oo u muuqday kuwa xafiltan hoose uu ka dhexeeyo ciyaartooydooduna ay isula timid kubad adag oo aan la isu naxariis falaynin ayaa koox walibahay hal dhibic ka qaadatay xulka qaranka ingiriiska oo u muuqanayay inuu ahaa mid ka awood badan scotland ayaase habeenkii xalay ahaa cashar kubadeed loo dhigay lana tusay in aan laga awood yareen ciyaaryahan billy gilmor oo qadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka scotland kana mid a xidigaha da-da yar ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa isagu u muuqday inuu ahaa xidigii garoonka xidigan da-da yar ee labaatan jirka ah ayaa haatan lagu naanaysay inuu yahay engola kantiga xulka qaranka scotland wiilkan oo mar la hadal hayeyba in laga soo tago ayaa haatan u muuqanaya xidig magaciisa mar kale kusoo shaac bixiyey koobka qaramada yurub inkastoo xidigan uu ka mid ah xidigihii da-da yaraa ee markii faranka lambad uu laylinayay kooxda chelsea uu inta badan garoonka gelin jiray haddana macalinka cusub ee kooxda chelsea haatan layliya uma aanu ogolaanin xidigan inuu ka mid noqdo kuwa uu ku xisaabtamo una qaaday koobkii kooxaha ee qaaradda yurub ee champions league xulka qaranka ingiriiska ayaa dhibicdan ay ka qaateen scotland waxay uga dhignayd guuldaro waayo taageerayaashooda ayaa ku oriyey markii ciyaartu soo gabagabowday taasina waxaa la leeyahay waxay qalqal ku abuureysaa tababarahooda gaari southgate kulankii kale isna dhacay ee dhex maray qaramada sweden iyo slovakia oo ka wada tirsan gruupka e ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay hal gool iyo waxba oo xulka qaranka sweden ay guusho ku raacday isla gruupkaasi e kulanka ka dhiman ayaa waxaa iskaga hor imaan doona qaramada spain iyo poland waxaana kulankaasi la ciyaari doonaa goor dambe oo caawa kulamada kale ee xiisaha badan ee maanta dhacaya waxaa ka mid ah xulka qaranka ee hungari ayaa waxa uu soo dhoweynayaa faransiiska halka bortuqal iyo jarmalkuna ay fooda isdari doonaan xulka qaranka ee faransiiska ayaa isagu saddex dhibcood wata waxa uuna ka hor ciyaarayaa kulanka dhex maraya bortugiiska iyo jarmalka taasi waxay siinaysaa fursadda in haddii uu saddexda dhibcood halkaasi uu ka helo uu markaasi lix dhibcood ku qaato halkaasi iyadoo bortugiiska iyo jarmalku ay isku jabi doonaan bortugiiska ayaa kulankii koowaad soo badiyey halka jarmalka laga soo badiyey dhinaca iyo haddii aan jaleeco koobka qaramada ee qaarada latin america goor dhoweyd waxaa soo gabagabay kulan dhex marayay qaramada argentina iyo urugway xulka qaranka argentina ayaa hal gool iyo waxba kaga badiyey xulka qaranka ee urugway ciyaaryahan guaidan rodriguez ayaana goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee argentina kubadaasina waxaa u dhigay ciyaaryahan leonel messi halka jili iyaguna ay hal gool iyo waxba kaga soo badiyeen xulka qaranka ee bolivia urugway ilaa iyo hadda hal kulanna ma aanay guulaysanin labadii kulan ay ciyaartay waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan baa xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamkana inta ayaan ku soo koobaya tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay markana codkii baxsanaa ee fanaankii allaha u naxariistay cabdi salaad beer dilaacshe iyo heestii afmadow
udgoonkooda keemaha ubaxyo mankooyo badka iya doogaba udgoonkooda keemaha ubaxyo mankooyo badka iya doogaba ama farow abeeriyo geri aad u naaxiyo ama farow abeeriyo geri aad u naaxiyo maroodiga afmadow iyo ugaar joogta waamo ama farow abeeriyo geri aad u naaxiyo ama farow abeeriyo geri aad u naaxiyo maroodiga af madow iyo ugaar joogta waamo araggaagu inan yahay wuxuu iiga dhigan yahay ogadii kismaayo kama boganin eegmada araggaagu inan yahay wuxuu iiga dhigan yahay ogadii kismaayo kama boganin eegmada adaiga irdhoobe welika maunbe adaiga irdhoobe welika maunbexe
guud ahaana idaacaddeenii aroornimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
abaar lama jeclaadi arligeena meelaha aad lahoogu faale abaar lama jeclaadi arligeena meelaha aad lahoogu faale eebbahodan ka yeele indhukuugu raystaa eebbahodan ka yeele indhukuugu raystaan sida loo ammaanaan adnaa kuu tilmaamaa eebbahodan ka yeele indhukuugu raystaan eebbahodan ka yeele indhukuugu raystaan sida loo ammaana adnaa kuu tilmaama araggaagu inan yahay wuxuu iiga dhigan yahay ubaxii jamaamo kama boganin eegmada